الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال باب كتاaبة العلم علمga qoristiisa baabkii ka waramayey kani weeye قال xدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا وكيع وكيع بن الجراح عن سفyاn huwa سفyاn الthawrي أn wakiic waxaa caan uu ku yahay riwaayadda uu ka wariyey aلthawrي iبnu cuyeyne laftiisa waa ka wariyey walihaada wuxuu sheegaya xaafid iبnu xajar raximah الlahu taعaalى qaacido lagu kala saari karo ragga mubhamka ah oo sufyaan marka la haahdo ma thawriba mise waa iبnu cuyeyna markaasaa wuxuu leeyahy xaafidku raximah اllah liأnna alqaacidata fi kuli man rawaa can mutafiqay alsm an yuxmala man ahmala nisbatahu calى man yakunu lahu khusuuصiyaة min iktaari wanaxwihi kama qadamnaahu qabla hada whakada naqulu huna lأnna wakiica qaliil الriwaayati can ibni cuyeyna bkhilaafi اthawri marka waxyaabaa lagu garto waxaa ka mida ruwaadda ka warinaya iyo cidda isaga laftiisa uu ka warinaayo haddii tusaale ahaan labadaa nin ee isku magaca ah ee waxay ku kala soocmayaanna aan la sheegin raawigu labadaba uu ka wariyey sida halkan oo kale wakiic thawri iyo ibnu cuyeyneba waa ka wariyey waxyaabaa lagu kala garanaya waxaa ka mida inuu midkood yacnaa si gaara uu xidhiidh ula leeyahay oo bimacnaa warinta uu ka wariya ay fara badan tahay marka iminka sufyaan inuu thawri yahay sababta loo rajaxay waxa ay tahay leanna wakiic inta badan waxa uu ka wariyaa sufyaan athawri ibnu cuyeyneba ha ka wariye can muطarifin can ishacbiyi can abi juxayfa qaala wuxuu ihi qultu licaliyin cali waxaan ku idhi cali bin abi aalib hal cindakum agtiina ma yahay kitaabun kitaab markaa khitaabkan ama hadalkan hal cindakum wuxuu ku dhacayaa cali waxaana markaa uga jeedaa baa la odhan karaa tacdiim iyo weyneyn oo isagoo mid qura ayuu yihi cindakum agtiina waxaa kaloo la odhan karaa wuxuu u jeedaa maca baqiyati ahli اlbeyt macnaa ahlulbeytkii kale haddaad ahlulbeytka tihiin cilmi rasuulku calayhi salaatu wasalaam si gaara idinku qoro ummadda kale aanay haynin miyuu jiraa qaala wuxuu yihi cali la ay laysa cindana kitaab ilaa kitaab ullahi kitaabka ilaahay mooyaane aw fahman ama fahm ucطiyahu la siiyo rajulu nin muslimu ninkaasoo muslima oo dee kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala dadka fahamka laga siiyaana isku mid maaha maa cindana ila ma fi lqur'aani ila fahma yucطىa rajulu fi lkitaab fahamka wuxuu ujeedaa fahm qofku u yeesho kitaabka qur-aanka oo waxaa laga yaabaa qof aayad qur-aana inuu ka fahmo axkaam fara badan iyo masaa'il tiro badan qofna waxaa laga yaabaa aayaddaasi inaanu ka fahmin ilaa masala aw mas'alatayn ilaahay baana subxaana wa tacaala fahamka bixiya inamaa ana qaasimun wallahu yucطi waa ka yihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam aw maa fii hadihi saxiifa ama waxa warqadan ku qoran oo saxiifa waa alwaraqatu lmaktuuba tanna waan hayaa buu ihi qaala waxaan qaala wuxuu ihi qultu waxaa ihi famaa fii hadihi saxiifa oo saxiifadan ama warqadan iyada maxaa ku qoran qaala wuxuu yihi waxaa ku qoran alcaqlu ay addiyatu magta ayaa ku qoran oo diyada ayaa markaa alcaqlu la yidhaahdaa sababtuna dee waxay tahay geela magtaa bay soo kaxayn jireen oo ay keeni jireen sabada qoladii ninka laga dilay waxaanay markaa ku xig kaanuu yacqiluunaha bilciqaal wahuwa alxabl xadhka ayaa markaa geelu si aanu u tegin ay ku xidhxidhi jireen wa fakaakul asiiri iyo maxbuuska soo furashadiisa maxbuuska muslimkaa sidii loo soo furan lahaa xukmu takhliis alasiir min yadi alcaduw watarkiib fii dalika iyo islaamku sida uu jeclaysiiyey dadka kooda markaa cadowgu ay qabsadaan inay ka soo furaan walaa yuqtalu muslimun iyo muslim loo dili maayo bikaafirin mid gaalo loo dili maayo oo mid muslimi hadduu mid gaalo dilo kaa gaalkii hadduu xarbi yahay dee waxbaba laga weydiin maayo laakiin hadduu yahay saddexdii noocee dee dilkoodu xaaraanta ahaa ee gaalada ahaa ou yahay mid mucaahidoo dee sulxi muslimiinta kula jira ama mid dhimiyo dee jizye laga qaado ku hoos nool ama mid musta'min oo magana kuwaa laftooda loo dili maayo laa yuqtalu muslimun bidimiyin laakiin dee magta ayaa laga qaadaya in tacsiir markaa loo raaciyana si dadka ficilkaa looga celiyana waa mid la samayn karaa hadduu imaamku ama xaakimku u arko inay arrintaasi markaa meeshaa munaasib ay ku tahay oo maslaxo ay ku jirto xadiidka markaa waxaa bukhaari u keenay raximah allahu tacaala waa cilmiga in la qoro oo cali bin abi aalib radia allahu canhu wuxuu haystay warqad warqadaasoo ay ugu qoran yihiin axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuwa ka midi markaa ruwaaddu qaarba waxbay sheegeen markay ka warramayeen wixii warqaddaa ku qoraa oo muslim oo kale waxaa fi saxiix muslim ku soo arooray fa idaa fiiha almadiinatu xarab xadiidkaasoo inoo iman doona fi kitaabi alxaj iyo maa khasanaa rasuulu llaahi bishayin buu yihi cali rasuulku naguma gaaryeelin haddaanu ahlulbeytka nahay shay lam yacuma bihi nnaas kaafa ila ma fii qiraabi sayfi hada wa akhraja صaxiifata maktuubata fiiha lacana allahu man dabaxa ligayr illah xadiidkii macruufka ah waxaa imaamu nasaa-ina warinaya faida fiiha almuuminuuna tatakaafa-u dimaa'uhum yascى bidimatihim adnaahum waliaxmed fiiha faraa'idu sadqa zakada macnaa nisaabiyadeedii iyo inihii la bixinayay baa ku qoraa markaa isma khilaafayaan waxaa leey kullu hadihi alaxaadiid kaanat fi hadihi saxiifa axaadiidaasoo dhami waa ku taalay saxiifadda ama warqadda uu haya cali bin abi aalib laakiin markaa ruwaaddii ayaa midba intii uu xifdiyey axaadiidii ku qorayd saxiifada ayuu soo naqliyey marka awal xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa cilmiga in la qoro markii hore nahyi baa ku soo arooriya diidmo laakiin nahyigaasi waa la nasakhay amase marka horeba xaalad gaara ayuu ku saabsanaa sida xagga dambe aynu ku arki doono axaadiida dambe laakiin markii dambe ijmaacu wuxuu ku sugnaaday oo arrintu ay isugu biyo shubatay jawaazu kitaabati alcilm cilmiga in la qoraa inay bannaan tahay qaala shacbiyu raximah llah idaa samicta shay-an faktubhu walow fi lxaa'id shay cilmiga ka mid a haddaad maqasho markiiba inaad qorto ka gaadhsii walow haddaad meel kala weydo gidaarka aad ku qortide marka innagana markaa qoraalku caado inooma aha dhegta ayuun baynu maallaa taasina waxay sabab u noqotaa macluumaad fara badan oo la maqlay in la ilaabo marka laa budda min ataqyiir walihaada ana aluumukum maa araa fii aydiikum dafaatir nin wax qoraya waa yari calى alaqal ma fi tacliiq calى alkitaab waxyaabaha aynu sheegayna nin kitaabkiisa ku dul qoraaya inta badan ku arki maysid waxa weeyaan dalabada wa hada taqsiiru mina taasina waa gaabin weeye ay tahay in layska daayo qaala ida samicta shaya faktubhu walow fi lxaa'id buu yihi shacbi gidaarkana ha noqotee meelun ku qor telefoonada maxaynu u qoranaa ikaageed odhanaysaa marka warqad baad la soo baxaysa haddaanad warqad haynin gidaarada qaarkood oo telefoonna ka buuxaan baad arkaysaa lagu qoray waa si aan loo ilaabin soo maaha ayib ayuhuma aham alcilm am alhawaatif cilmiga iyo telefoonada lambarada dadka keebaa muhiimsan laa shaka ana acilma ahamu min kuli shay faa'iidada aada qortana wahada mima jarabtuhu masaa'il fara badan waxa weeyaan xifdi ahaan aan mar hore ilaabay ayaan waxa weeyaan meel aan ku qoray aan ku arka aan dib u xusuustaa oon dib uga faa'idaystaa kitaab aan ku dul tacliiqiyey ama buug waxa weeyaan aan ku qoray marka alkitaabatu laysat bilamri lhayin gaar ahaan waktiyadan dambe ee dee xifdigu aada u yaraado ciduu xifdihaysaa waxa weeyaan ay yar tahay haddaynu isku darsano inayna waxba dusha ka qaban waxbana aynaan qorin aynu dhegeysanno uwoy dee cilmigii waxa weyaan xaasilintiisu way nagu adkaanaysaa wa qaala macmar xadatu yaxya bna abi kaiir biaxaadiid yaxya bna abi kaiir baan axaadiid aan u sheegay buu yihi faqaala lii uktub lii xadiida kada waxadiida kada axaadiid buu cayimo ihi xaadiidta ay qor faqultu inaa nakrahu an naktuba alcilm cilmiga inaanu qorro waanu karahiyeysanaa u yaani xifdigeyna seejinaysa waa dadkii ahlulxifdiga ah qaala uktub fainaka in lam takun katabta faqad dayacta wuxuu ihi qor haddaanad qorin cilmigaa waa dayacday aw qaala cajazda abu zinaad waxa uu yidhi kunaa naktubu alxalaala waalxaraam axaadiida markaa xalaasha iyo xaaraamta iyo axkaamta ka warramaysa ayaanu qori jirnay wa kaana ibnu shihaabin yaktubu kula maa samica ibnu shihaabse wax kastoo uu maqlo macluumad kastoo uu maqlo axaadiid fi alxalaal walxaraam axaadiid fi lwacd xata alaahaar almarwiya can asaxaaba hadallada saxaabada laga soo wariyey wuu qori jiray falama اxtiija ilayhi calimtu anahu aclamu اnnaas markii loo baahday ayaa waxaan ogaaday buu ihi dadka kau cilmi badan inuu bisababi kitaabatihi likuli shay mima yasmachu min alcilm qoristii uu qoraayay shay kasta oo cilmigii uu maqlaayay kamida waxaa xadiidkani uu jiridda u siibayaa geedka rawaasidu ay beerteen shajara khabiisa zaracaha arawaafidu fi lislaam geedkaasoo markaa macnihiisu uu yahay in cali bin abi aalib radia allahu canhu iyo ahlulbeytkaba culum gaara uu rasuulku si gaara ugu sheego dadka kale aanu u sheegin bal xataa qaarkood ay sheegeen masaaxif manaa qaybo qur-aanka ka mida oo lam yaطalic calayha ila ahlu lbeyt inay jireen oo musxafu cali iyo musxafu faatima oo qaarkood markaa yidhahdeen qur'aankii ilaahay uu soo dejiyey inta joogta iyo inta maqan inta maqan ayaa fara badan haaulaai aladiina tadunuun anahum muslimiin kuwa aad u malaynaysan inay muslimiin yihiin alrawaafid laysuu bimuslimiin bal hum kufaar biduuni shakin walaa rayb waa kuwa qur-aankii ilaahay uu soo dejiyey inta badan baa maqan kayfa waqad qaala rabbuna inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu laxaafiduun waxau leeya xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala xadiidkan marka uu sharaxaayo o inamaa sa'alahu abu juxayfa can dalika liana jamaacata min ashiica kaanuu yazcumuun ana cinda ahli اlbeyt laa siyama caliyan ashyaa min alwaxyi khasahum الnabiyu calayh الsalaatu wasalaam biha lam yaطalic gayruhum calayha waqad sa'ala caliya can hadihi اlmasأla ayda qays ibn qays ibn ubaad ubaad qays ibnu cubaad bاdami wالtakfiif walashtar annakhaci xadiiduhuma fii musnad الnasaa-i su-aashan aad ba cali loogu soo celeliye waade shiicada ayaa waxay sheeganayeen inay ahlulbeytku hayaan culum waxyigii ilaahay soo dejiye ka mida oo ahlulbeytka uu ku gaar yeelay rasuulku calayh isalaatu wasalaam oo cid kale aanay daalacan kayfa yakhushum الnabiyu calayh الsalaatu wasalaam bicilm waqad qaala allahu lahu ya ayuha الrasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal fama ballaqta risaalata wfi اxadiiثi ibaaxaةu kitaabaة اcilm wاlaxkaam cilmiga iyo axkaamta in la qoraa laga qaadanaya wa fiihi jawaasu اlistinbaaط in aayaadka qur-aanka axkaam khafiya laga istimbaaطo oo laga fahmo lagala soo baxo ayaa laga qaadanaya waqad اxtaja bihi اljamhuur calى ana اlmuslima laa yuqtl bikafir jamhuur اlculamaa waxay u deliishadeen inaan muslim gaal loo dilahayn abu xaniifa ayaa markaa taa khilaafsan baabkeeda insha allah ku iman doonta qaala xadaثana abu nuعaym alfadl ibn dukayn qala xadaثana shayban can yaxya huwa ibn abi kaثiir can abi slma abu slma ibn cabdiلraحman ibn cawf can abi hurayrata ana khusaaca qabiilada khusaaca la ha qataluu waxay dileen rajula nin min bani leysin ka mida cama fatxi maka sanadkii furashadii maka ayay dileen biqatiilin ay maktuulin bay u dileen mid la dilo minhum iyaga ka mid ahaayo qataluuhu ay dileen dee reer banu leyth hore ay uga dileen markaa khusaac oo dhami dee ninka ma wada diline dee nin ka mida ayaa dilay markaa ninkii ayaa loo jeedaa fa ukhbira bidalika arrinkaasaa loogu warramay annabiyu sala allahu calayh wasalam farakiba rasuulku waa fuulay raaxilatahu gaadiidkiisii ayaa rasuulku u fulay fakhaطaba waa khudbadeeye faqaala wuxuu yihi markaa waa khuطbatun caarida ee khudba raatiba maaha waa khudbad sabab leh oo dadka markaa dee dagaalku uu ka dhex oogmi lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku kala qaboojinayo faqaala wuxu uhi ina allaha ilaahay xabasa can maka maka waa ka xabisay alqatla dilka yacnaa alqitaala in lagu dagaalamo aw alfiila buu yihi ama fardihii waxaan ujeedaa maroodiyaashii ay wateen qoladii xabashida ahay ee maka soo weeraray shaka abu cabdillaahi abu cabdillaahi ayaa shakiyey wasalaa calayhim wasalata waxa uu ku saliday calayhim ay calaa ahli maka rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay iyo walmu'miniina muuminiinta bimacnaa iyaga uu baneeyey wakti waktiyada ka mid a inay reer maka la dagaalamaan alaa hooyaay wa inahaa lam taxila xalaal uma noqon maki lam taxila ay makatu liaxadin waxaan xalaal u noqono dee waa alqitaalu fiiha iyo waxyaabaha kale la mamnuucay in lagu sameeyo xaram liaxadin axadna xalaal uma noqon qabli aniga iga horreeyey walam taxila xalaalna u noqon mayso liaxadin axad bacdi aniga iga dambeeya alaa wa inahaa xallat lii waxay aniga ii xalaalowday saacatan min nahaar wakti kooban oo maalin ka mida cumar waktigaasi intayn leeg buha eedka soobax ilaa casr nacam alaa wainahaa saacatii haadihi xaraam alaa hoy wainahaa iyadu saacatii saacadaydan aba waktigeygan haadihi tana xaraamun weeye yanaa laguma dagaalami karo laa yuktala lama rifayo shawkuhaa macnaa dhirteeda qodaxda le lama jarayo laa yuqtac shawkuhaa marka waxaa la isweydiin karaa maxaa dhirta qodaxdale loo sheegay lanno tii qodaxda lahayd haddaan la jarahayn ee dadka laga yaabo dee inay wax yeelaysayba dee ta kalena waa min baabi lawla waa kasii mudanta inaan la jarin walaa yucbadu shajaruha gudiriya wax lamida dhirteeda lagu jari maayo walaa tultaqatu lama qaadayo saaqitatuha wixii ku dhaca ee ku luma ilaa limunshidin mid weligiiba yaboohinaya mooyaane marka kitaab alxaj bay taasi inoogu iman doonta waadi min khasaa'isi maka wixii dadka ka luma inaanad faraha la gelin allahuma ilaa inaad ku tala gashantay weligaaba inaad yaboohiso mooyaane sanad xataa haddaad yaboohiso macnaa intaa kaaga dhamaar mayso waa ka duwantay luqadadeedu luqa luqatata gayriha min albuldaan faman qutila qofka la dilo fahuwa ay waliyuhu damiirka huwa wuxuu noqonayaa weligiisii qofkii macna mas-uula ka aha ama waxbaa loo qadaray waxan faman qutila lahu qatiilun waana se riwaayaadka qaarkood ku timi qofka qof laga dilaa fa huwa kaa laga dilay bikhayri nadarayni laba aragtiyood ta u wanaagsan buu dooran ima an yucqala in mag la siiyo wa ima an yuqaada ama in loo qisaaso yacnaa alqaatilu kawax ka wax dilay macnaa ahli lqatiil kuwa wax laga dilay in loo qisaaso fa jaa waxa yimi rajulu nin baa yimi min ahli lyaman ka mida faqaala wuxuu uhi uktub lii ii qor yaa rasuula allah faqaala wuxuu uhi uktubuu liabi fulaan marka abu fulaankaasi dee waa abu shaah weeyi se riwaayaadka qaarkood ku cad faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi min qurayshin quraysh ka mida ila lidkhira yaa rasuula allah idkhirka mooyaane rasuulkaelo geedka idkhirka ladhaa isaga dhirtaa aan la jarahay nooga soo reeb marka idkhirku waa geedkaan u naqaano cawsdameerka idkhirku waa cawsdameerka waqad akhtaa man qaal waa dhikriga cidda ku macnaysay inuu dhikri yahay waa khaldame laanu dhikriba kama baxo waxa weeyaan maka fainaa anagu najcaluhu waxaanu ka yeelnaa idkhirkaa fii buyuutina guryahayaga oo saqaf baa loo isticmaalaa dergedaha iyo cariishyada iyo wa qubuurina xabaalaha oo markaa dee iilka ayaa lagu daboolaa faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxu uhi ila lidkhira idkhirka mooyaane macnaa kuwa kale ha jarina qaala abuu cabdillaahi wuxuu yidhi yuqaalu waxaa la idhaha yuqaadu bilqaaf yuqtasu faqiila liabi cabdillaahi ayu shayin sheybaa shaygeebaa kataba lahu rasuulku u qoray markuu uhi uktubu liabi fulaan qaala kataba lahu wuxuu u qoray hadi lkhudba khudbaddaa uu rasuulku jeediyey oo awsaaci ayaa la weydiiyey oo lagu yihi sida uu leeyahy alwaliid ibnu muslim qultu lilawsaaci ma qowlu yktubu lii qaala hadihi اlkhuطba alati samica min rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam marka xadiidka waxa weeyaan shaahidka ku jira ama baabkeena halka uu ka khuseeya waa taas اktubuu liabi shaah in cilmigaa rasuulku uu ku khudbadeeyey ninka uu yihi u qora marka baabu kitaabat اlcilmi kitaabat اlcilmi halka ayuu ka soo gelaya xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa alqitaalu fii maka dagaalka maka lagu dagaalamo inuu xaaraan yahay waana arintaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku khudbadeeyey labadaa qabiil markii ay ku dhowaadeen inay islaayaan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u tegey waana u khudbadeeyey khudbadiisuna waxay ku saabsanayd beledkan marka ay joogaan inaan lagu dagaalami karin waxaa kaloo markaa xadiidka laga qaadanayaa qofka nacam qofka qof laga dilo labada arrimood tuu isagu doorto xaqu leeyahy waana sida akaru ahli cilmi ay ku tageen khilaafan libacdi ahli اlcilmi oo yihi qisaasun buu xaqu leeyahy oo haddii markaa qisaas ay yidhaahdaan dadkii anagu ma ma kuuma hayne waa kaasa qisaaso yanaa ma ma diidi karo wax kale kama dooran karo bal sida saxiix waxay tahay labada arrimood tuu doono ayuu xaqu leeyahy in qofkii loo qisaaso iyo in mag la siiyo midna si gaara uguma khasbana waxaa saas oo kale xadiidka laga qaadanayaa manaa istinaaga walow xasala faasil bayna almustathnaa minhu walmustathnaa inuu ansaxayo oo kutubta usuul fiqiga ayaa masaladaa lagu dhigta oo dee hadal baa u dhaxeeyey ila alidkhira soo reebista idkhirka axkaamta dhirtaa kale la siiyey isaga laga soo reebay iyo dhirtaa marka hore dee uu ku jiray le idkhirku wuxuu ku jiray walaa yucdadu shajaruhaa buu ku jiray marka istinaagu waa inuu ahaado mutasil xaqiiqatan aw xukman dhab ahaan oo aanay waxba u dhaxayn ka wax laga soo reebay iyo ka lasoo reebay ama xukman waa inuu mutasil u yahayo yanaa fasli dheeri ama kala soocis dheeri kala geyn dheeri waa inaanay u dhaxaynin oo iminka halkan dee hadal kooban baa u dhaxeeyey faqaala rajulu min quraysh ila lidkhila ya rasuula allah fainaa najcalu fii buyuutina wa qubuurina faqaala nabiyu salى اllahu alayh wasalam ila lidkhira qaala xadaanaa cali bni cabdillaahi almadini abulxasan qala xadaanaa sufyaan huwa sufyaan bnu cuyeyna qala xadaanaa camr o camr ibnu dinaar qaala akhbaranii wahab ibnu munabi can akhiih akuuhuna waa hamaam ibnu munabih waa ka da-weyna wa kaana akbara minhu sinan lakin taakharat wafaatuhu can wahab sanadkan marka waxaa ku jira halaaثaة min ataabiciin camr ibnu dinaar iyo wahab ibnu munabih iyo hamaam ibnu munabih saddexda waa taabiciin weliba waxa weyaan طabaqaadkooda waa mutaqaariba qaala wuxuu yihi hamaam samictu waxaan maqlay aba hureyra oo yaquulu leh ma min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayh wasalam saxaabada rasuulka ka mid maaha axadun axad marka axaddaasi cumuum bay faa'iideyneysaa midnaba waayo mar haddii ay nakirada nafyi uu ka horeeyo oo nafyiga iyo nakiradana min ay u dhaxayso waa nasun fi اlcumuum ay laa taxtamilu ila اlcumuum sa culimada usuul fiqigu ay yidhaahdaan ma min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayh wasalam saxaabada rasuulka ka mid maha axadun axad akhara fara badan xadiiثa xadiid canhu rasuulka uu ka wariyo minii aniga iga fara badan ilaa ma kaana wixii ka ahaada mooyaane min cabdillaahi bni camrin cabdillaahi bni camr ayaa cumuumkaa uu kasoo istinooday ama uu kasoo reebay oo haddaynu idhaahno waxa weeyaan istinaagu waa mutasil fainahu kaana wuxuu cabdullaahi bni camr yaktubu mid qoro xadiidka walaa aktub anigu ma qori jirin taabacahu macmar can hamaam can abi hurayra ay taabaca wahab ibnu munabi waxa wahab ibnu munabi xadiidka la wariyey oo hamaam kala wariyey macmar ibnu raashid marka xadiidka laftiisuna waxay isaguna markaa uu tilmaamayaa kitaabat اlcilm cabdillahi bni camr bn اlcaas inuu xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qori jiray fii cahdi nabiyi calayhi salaatu wasalaam ayaa abu hureyra uu inoo sheegay fadalla calaa jawaazi kitaabati اlcilm marka abu hureyra radia allahu canhu wuxuu tilmaamayaa in uu saxaabada rasuulka isagu u xadiid warin badnaa ama axaadiida rasuulka calayh salatu salaam uu ka maqlay ay u badnayd ilaa cabdullaahi ibnu camr ibnu alcaas mooyaane marka abu hureyra waa jasmiye si go-an buu u sheegay mid ka xadiid badani saxaabada inaanu ku jira cabdullahi ibni camr ibn alcaas mooyaane haddana maca dalika waxaa la isla waafaqsan yahay axaadiida iminka abu hureyre laga wariyey iyo kuwa cabdullaahi ibni camr laga wariyey kuwa abu hureyre laga wariyey baa aada u fara badan ee maxay tahay sababtu sababtu waxa weeyaan ba culimo dhowr arrimood bay sheegeen ta koowaad iyadoo cabdullaahi ibni camr xadiidka rasuulka uu ka maqlay ee uu ka xifdiyey uu ka fara badnaa ka abu hureyre uu ka maqlay maxaa axaadiidta abu hureyre laga soo wariyey laga maqlay u badata cabdullaahi ibni camr wuxuu mashquul ku ahaa bilcibaada waad garanaysaan kahratu cibaadati oo cibaadadiisa iyo tacliimtiisa ama waxbaristiisa cibaadadiisa ayaa fara badnayd ta labaad meelaha uu deganaa ayaa ahaa meelo aan aan cilmi loo doonan jirin oo dee masar iyo daa'if iyo meelahaasi ayuu deganaa halka abu hureyre isaga uu ka ahaa mutafariq litacliim mid u gacan banaan dadka inuu xadiidka gaadhsiiyo isla markaana uu deganaa almadiina ahayd meeshii dee loo soo rixlaysan jiray cilmiga loo soo doonan jiray abu hureyre kaana mutasadiyan fiiha ay fi lmadiina lilfatwa wataxdiid ilaa an maat ilaa uu ka dhintay abu hureyre madiine dhexeeda ayuu mufti ka ah oo fatwoonay oo dadka xadiidka waxa weeyaan uu u sheegaayey walihaada baa dee xadiid fara badan laga xambaaray cabdillaahi ibni camr ibn caasna dee xadiidkii faraha badnaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam uu ka weleeyey aan laga xambaarin oo bukhaari wuxuu sheegay dadka abu hureyre wax ka wariyay thamaanu miata nafs min ataabiciin sideed boqol oo ruux oo taabiciinta ka mida ayaa abu hureyre radia allahu canhu wax ka wariyey walam yaqac hada ligayrihi cid kaleo arrintaasi ay waxaasi sheela ma jirto talabaad abu hureyra radia allahu canhu waxba yaanu qorin laakiin dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa u duceeyey si aynu arki doono oo ugu duceeyey bilxifd inuu cilmiga weeleeyo aan waxba ilaabin waxaa kaloo dhacday cabdillahi ibni camr ibn alcaas inuu markaa israa'iiliyaad kutub reer banu israa'iil ay lahaayeen markaa uu helay oo kaana yanduru fiiha wa yuxadisu minha oo akhriyi jiray dadkana wuxuu uga sheegi jiray markaa dad fara badan oo aimatu taabiciin ka mida ayaa iska daayay cabdillahi bni camr ibn caas inay wax ka wariyaan sababtaasi awgeed manaa israa'iiliyaadka agtiisa yaallay awgeed xadiidkan marka iyo axaadiidka ka horeysaba waxaa laga qaadanayaa jawaasu kitaabat اlcilm marka waxaa lasweydiin see laysu waafajinaya xadiidkan iyo xadiidka muslim uu warinaya rasuulku ui laa taktabu laa taktubuu canii shaya gayra اlqur'an waxaan qur-aan ahayn aniga hayga qorina ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen taas waxay ku gaar ahayd waktigii qur-aanku uu soo degaayey ana nahya khaas biwaqti nuzuuli lqur'aan waxaa laga baqayay in dee qur-aankiiyo xadiidku dadka iskaga dhex darsamaan idankuna ama ogolaanshaha iyo fasixitaankuna waa fii gayri dalik oo markaan laga baqahayn in qur-aan iyo xadiid ay isdhex galaan ama rasuulku markuu leeyahy laa taktuba canii shaya gayra alqur'an wuxuu ujeedaa isku meel ha ku qorina qur'aan iyo iyo waxaan qur-aan ahayn si aanay isugu khaldamin waxaa la odhan karaa nahyigu mutaqadim buu ahaa oo waa horeeyey oo waa la nasakhay markii laga aamin noqday in qur'aanka iyo xadiidku dadka iskaga darsamaan oo aqrabu laqwaal waxaa kaloo la yidhi nahyigu waxa uu ku saabsan yahay qofka dee looga baqaayo inuu qoraalka uun cuskado oo xifdigii uu iskaba daayo waxoga u xifdiyi waayo culimada qaarkoodna waaba cileeyeenba xadiidka abi saciid alkhudri ee muslim uu warinayo laa taktubu canii shaya gayra alqur'an bukhaari baa ka mida culimada waxa weeyaan xadiidkaa cileeyey waxaanay ku cileeyeen oo yidhahdeen laysa marfuucan ila nabiy alayh salatu wasalaam inamaa mawquuf cala abi saciid xadiid rasuulka gaadhsiisan ma ahee waa hadalkii abu saciid alkhudri bukhaari wakayruhu ayaa sidaasi yidhi calaa kuli xaal iminka ijmaac wuxuu ku istiqraaray oo ku sugnaado laysku waafaqay jawaazu kitaabat اlcilm qaala xadaثana yaxya ibnu sulaymaan قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وي عبيد الله بن عبد الله كل ابن عباس كورية باكرة لكن واحد شاقنين ليس له في صحيح البخاري إلا رواية واحدة وهذه الرواية قد مرت بنا الرواية دا سنة رأيه إنه صمرتها قال وحي لما اشتد مركي وكد الرادي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولك وجعه حنون كيسي أي المرض الذي مات فيه حنون كده رسولك أرو كبك عره أدو وبد انتبا قال وحي رسولك ايتوني إكير بكتاب أي بأدوات الكتابة قلبك قرست الله أديك صدقي كان أكتب لكم أن يدين قرأ كتابا أن يدين قرأه لا تضل أيضا لمن بعده دبدي قال عمر وحيري عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلب وحك غالب نقضاء الوجع حنونك الرسول كيلا هايو حنون صناية يعني عدينه أكينا قلب كاسوين لهنا وحنوقر waxaa dhici karta arrintaasi mashaqaiyo culays iyo dhib inay ku noqoto wa cindanaa agteennana waxa yaallo kitaabullah ilaahay kitaabkiisa oo xasbuna ee kaafiina ah inagu filan de oo dee axkaamtii oo dhami ay ku taallo mid si gaara loo caddeeyey iyo iyo mid qaacido guudo ay soo hoos gasho la sheegay marka laleeyahy kitaabullahi xasbunaa maa macnayo xukum kasta in gooni loo tansiisiyo si gooniya loo sheego loo caddeeyey كتابك إلهي سبحانه وتعالى ذكر الله فيه قواعد وأصول عامة ترجع إليها الفروع والجزئيات إلهي كتابك سوف كل قواعد هي أصول قد والجزئيات كي مسائش فروع راهي أقول نقول يسوي هوس تقيسو فاختلفوا وايس خلافا وقال كون نوحي لأرمان رسولك إلهي وكان وحي نوقره وكثر وحى فربطي اللغط ذو قبا فربطي masaladaas ayaa la isku qabtay qaala wuxuui rasuulku qumuu canii walaa iga akaca buri rasuulku walaa yenbaqii mana habboona cindii agtayda tanaasucu muran iyo iskhilaafe fakharaja waxaa baxay ibnu cabaasin yaquulu isagoo leh iska ilaali maaha cubaydullahi ibni cabdillaah inuu joogay goobtaa khilaafka uu ka dhacay uu leeyay goobtaa waxaa ka baxay cabdillahi ibni cabaas waa markii dambe taabicigan xadiidka uu ka warnayay ibnu cabaas ayaa ibnu cabaas markuu xadiidkan u sheegay cubaydullaahi ibnu cabdillaahi ibnu cutba ibnu mascuud ayaa halkii uu ugu sheegay inuu ka baxay maa halkii muranku ka dhacay inuu ka baxay ibnu cabaas waa markii dambe xadiidkan ibnu cabaas uu sheegaayey ayaa halkii xadiidka uu ku sheegay buu ka baxay yaquulu isagoo le ina araziyata ina almusiirata musiibadu kula raziyati musiibo dhammaanteed maa xaala waa wixii kala teeday bayna rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay iyo wa bayna kitaabihi iyo arrintii wixii uu doonayay inuu qoro marka aada buu uga xun yahay cabdullaahi ibnu cabaas oo wuxuu aada u jeclaa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam loo dayn lahaayo oo uu qori lahaa marka cumar radia allahu canhu arrinta dhinac buu ka eegay rasuulku maadaama aada u xanuunsanayo dee haddii uu yidhaahdo kitaab baan qorayaa weliba laa tadilu bacdahu halkaa ay ka muuqato wax badan inuu ku qoray inuu doonayo wuxuusu yihi rasuulka arrintaasi dhib ku noqon doonto amarkani ituuri ahna kamuu fahmin cumar inuu wujuub faa'iideynaayo ilaa haddii kale waa u degdegi lahaa hoggaansanka amarkaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam amra irshaad amar tusaalayneed iyo wax tusineed ayuunbuu u fahmay waana sida dee xadiidka laftiisu uu inoo faa'iideynayo qumuu canii buu yihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam macnaa iga akaca oo haddii ay waajib ahaan lahayd inuu cilmigaa ama waxa uu doonayo qoro inuu qoraa macnaa rasuulku calayh isalaatu wasalaam khilaafkooda waxba kama soo qaadeen ilowba ilowi keena buu odhan lahaa talabaad rasuulku caasha bacda dalika arbacata ayaam afar maalmood buu intaa kadib sii noolaa macnaa mar dambena su-aashaa kuma soo celin haddii arrin waajiba amarkiisu wujuub uu faa'iideynayana rasuulku calayh salaatu wasalaam mar dambe ayuu ku soo celin lahaa marka cumar wuxuu fahmay amarka ay turi inaanu wujuub faa'iideyna rasuulka ayaanu u turhaayey qolooyinkan kalena waxa ay doonayeen maxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam cilmigaasi inuu qoro marka waxaan rasuulku uu doonaya inuu qoro waa maxay culimada qaarkood waxay dhaheen kaana araada an yaktuba kitaaban yanusu fiihi cala alaxkaam liyartafica alikhtilaaf axkaamtao dhan kitaab uu ku cadaynayo inuu qoro ayuu doonayay si aan la ysuguba khilaafinba hada waa baciid taasi axkaamtu aada bay u fara badan tahay waxay araada an yanusa calaa asaami alkhulafaa bacda xataa laa yaqaca baynahum alikhtilaaf khulafada dabadi ummadda u talinaya magacyadooda inuu qoro ayuu doonayay sufyaan ibnu cuyeyne ayaa sidaa yidhi riwaayaadka qaarkood ee xadiidkan ka mid a waxyaaba kusoo aroorayna taa waa ayidaya waxya wuxuu doonaya inuu qoro inay ahayd cidda khaliif noqonaysa bacda wa udcu lii caaisha wuxuu ku yihi udci lii abaaka wa akhaaka xataa aktuba kitaaban walaalkaa aabbaha abubakr iyo walaalkaa cabdiraxmaan iigu yeel fa inii akhaafu an yatamana mutamanin wayaquula qaa'ilun macnaa waxaan ka baqayaa inuu arrintaa hunguri uu ka galo cid oo mid yidhaahdana hadal uu yidhaahdo manaa anigaa umudan uu yidhaahdo waya'ba allahu wlmu'minuuna ilaa abaa bakrin ilaah iyo muuminiintuna abubakr cidaan ahayn ma ogola maanaa waa ishaara ilaa ana awlى اnnaasi biاlkhilaafa bacdahu abu bakr waa tilmaamis rasuulku uu tilmaamayo cidda dabadi u mudan inuu noqdo khaliifa alkhaliifa abu bakr inuu noqdo waxaa markaa xadiidku daliilu yahay calaa jawaasi kitaabat alcilmi cilmiga in la qoro rasuulku waxa uu qorayba cilmi ayuu aha wuxuu doolay ana alikhtilaafa qad yakunu sababan fii xirmaani alkhayr khilaafku wuxuu sababu noqon karaa dadka khayr inuu seego sida labadii nine markaa rasuulka agtiisa ku murmay iyadoo rasuulku uu doonayo habeenka leylatulqadrigu uu yahay inuu ummadda si gaara ugu caddeeyo dabeetana waxa weeyaan murankaa awgii rasuulka la ilowsiiyey nacam marka tanna waa sidii oo kale oo cilmiga ama arrimaha rasuulku uu qori lahaa waxaa ummaddu inay ka qaddo oo cilmigaas uu seega sabab noqday khilaafka marka khilaafku waa shar weeye khayr badan mid adduunye mid diineed labadaba waa lagu seegaa shirkad iskhilaaftay baynu aragnaa waxa ku dhaca sharika ikhtalafat waxa weeyaan dee amruhaa yantahi ila linhiyaar mar haddii dadka shirkadda la iskhilaafaan arrinkeedu wuxuu ku dhammaadaa inay shirkadaasi wax weeyaan dunto de maxaad umalaynaysaa alikhtilaaf اdiin marka yajib calى اlmuslimiin an yatafiquu calى amri diinihim waxaa laga qaadanaya wuquuc ijtihaad bixadrati الnabiyi salى اllahu alay wasalam fima lam yunzal calayhi fiih inay saxaabadu ka ijtihaadi jireen arrin marka aan rasuulka alayh الsalatu wasalaam xukunkeeda aan qur-aan ka warramay aan lagu soo dejin iyagoo rasuulkaba la jooga qaala baabu lcilmi cilmigii buu baab iyo walcibati waanadii bileyli habeenkii cilmiga la sheego iyo waanada habeenkii dadka la waaniyo qaala xadaanaa sadqa sadqa ibnu fadl almarwasi abulfadl bukhaari baa markaa la gooni noqday werinta wuxuu ka warinayo asxaabu sita asxaabu kutub sita umahaatu sita waxba kama warin bukhaari mooyaane wa xaafidu imaam sadqa ibn lfadl qaala akhbaranaa ibnu cuyeyne can macmari can الzuhri can hindin hind bint اxaarif alfiraasiya wa yuqaalu laha alqurashiya can umi salamata wa camru manaa waxaa hadalkan le wa camru ibnu cuyeyna oo ibnu cuyeyna xadiidka ka warinaya can macmar wa can camrin labadaba ka warinaya wa camru ibnu dinaar wa yaxya ibnu saciid an amr wuxuu ka wariyey macmar wa camru ibnu dinaar wa yaxya ibnu saciid alansaari can zuhri ba saddexoodibana ay ka wariyeen oo libni cuyeyna fi hada alxadiid halaaثatu shuyuukh macmar ibnu rashid iyo camr ibnu dinaar iyo yaxya ibnu saciid alansaari halaaثathm rawa xadiiثa can الzuhri can hindin can umi salma qaalat waxay tihi istayqada الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ayaa toosay data leylati habeen habeenada ka mida faqaala wuxuu yihi subxaana اllah ilaahay baa xumaan oo dhan ka nasahan maada unzila maxaa la soo dejiyey manaa ma waa istifaamiya maadu maada unzila maxaa la soo dejiyey alleylata manaa caawa min alfitan fitana wamaada futixa maxaa la furay oo min alkhazaa'ini khasnadihii khayrka ah ayqiduu toosiya sawaaxi- sawaaxibaati alxujar qolalkan dumarka ku jira oo qolalkii ay deganaayeen umahaat lmuminiin faruba kaasiyatin fara badanaa mid waxgashan fi dunyaa adduunyada caariyatin qaawan fi laakhira aakhirana qaawan marka rasuulku calayh afdal salaatu watasliim goor habeennimo ah ayuu jeediyey waanadan iyo cilmigan labadaba marka in habeenkii xataa iyadoo markaa saqdhaxaba ay tahay hurdada laga kacay in ay bannaan tahay in cilmi dadka loo sheego oo tacliimu alcilmi bileyl iyo wacdu nnaasi bileyl inay bannaantahy baa laga qaadanaya wuxuu bukhaari markaa baraarujinaya xadiidka nahyiaya alxadiida bacda alcishaa sheekada iyo hadalka la hadlo salaada cishaaye kadib in hadalkaa laysu diiday inuu ku gaar yahay bima laa yakuunu fi lkhayr wixii aan khayr ku saabsanayn lakiin hadalka khayr ku saabsan ama marti soo dhoweynteed ama ninkoo xaaskiisa waxa weeyaan la sheekaysta bacda salaati alcishaa macnaa qabla annowm sa xadiidu ibnu cabaas inoogu iman doonta ama dee iyadoo dadkii la waaninayo bacda salaati alcishaa ama cilmi loo sheegayo taas iyadu nahyiga soo geli mayso marka subxaana allah maada waa istifhaamiya maada saynu sheegnay oo su-aashuna waxay u timi waa litacajub watacdiim waxaa rasuulku uu muujinaya inuu ka yaabayey oo aada ay ula weyn tahay waxaa la soo dejiyey marka khazaa-inta waxaa looga jeedaa raxmadii maada futixa min alkhazaain almaqsuud bilkhazaa-in huna wa alraxma wa khazaa-inu raxmati rabbika nacam fitankana waxaa looga jeedaa alcadaab iyo asbaabtiisa asbaab cadaabka iyo asbaabta cadaabka keenta ayaa looga jeeda marka waa la soo dejiyeyba muxuu uga jeedaa rasuulku calayh isalaatu wasalaam waxau uga jeedaa iclaamu almalaa'ika bilamri almaqduur malaa'igtii baa la ogeysiiyey arrintaasi inay dhici doonto oo ay qadaran tahay ilaahay subxana watacaala agtiisa ama dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaaba fii nawmihi intii uu hurday loo waxyooday in ilaahay naxariistiisii ay soo socoto ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisii iyo asbaabtiisiina ay dhici doonto labaduba inay dhici doonaan hadday doonaya haba kala dambeeyaanbe markaa rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim dumarkiibuu waaniyey faruba kaasiya marka ruba halkan waxaay faa'iideyneysaa takhiir bay faa'iideyneysaa ibnu malikna waxa u daliishaday xadiidkan ana ruba fi lgaalib litakhiir ruba inta badan inay faa'iideyso macnaa wax fara badan in laga warramaayo oo taqliil iyo yarayn inta ay faa'iideysaa ay yar tahay laakiin inay inta badan faa'iideyso takhiir laga qaadan maayo xadiidka nacam laakiin inay takhiir faa'iideyn karta un baa laga qaadanaya ruba kaasiyatin maxay huwan tahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen kaasiyaadka waxaa looga jeedaa kuwa xidhan maa laa yasturuhunna wa min waasifi tiyaab raqiiqi kuwa xidhan dhar aan asturahayn oo dee sifaynaya ama dee midabkoodiiba ka dhex muuqdo fahiya kaasiyatun waxbay huwan tahay manaa daahiran caariyatun xaqiiqatan dhab ahaanna waa qaawantay oo sharcigu wuxuu ku xukumaya inay tahay mid qaawan aakhirana waxa weeyaan in lagu ciqaabo qaawanaan ayaa waxa weeyaan dhici karta ama ruba kaasiyatin fi dunya waxaa looga jeeda mid ilaahay nicmadeedii nicmadiisii huwan oo caariyatun can shukrihaana waa la yidhi ama waxa weyaan xasanaadka ay nicmadaa ka heli lahayd aakhiro ka qaawan caariya min alxasanaat fi laakhira adduunyada nicam fara badan bay haysataa min almaali waalwalad laakiin aakhiro wax xasanaad oo ay ka kasbatay ma jirana xasanaadki waa ka qaawan tahay nacam qaala baabu samr soo jeedkii buu baabi fi lcilmi cilmiga lagu soo jeeday qala xadathana saciid ibnu cufayr qala xadathani leyf qala xadathanii cabdiraxman ibnu khalid ibnu musaafir abu khalid waa mowla leyt ibnu sacd amiiru misra ayuu ahaa lihishaam ibni cabdilmelik wakaana jadhu shahida fatxa beyt اlmaqdis maca cumar bn اkhaaab can ibni shihaabi can salimi wa abi bakr bni sulaymaan abu bakr bni sulaymaan sidau leeyahay ibnu cabdilbar laysa lahu ismun magac looma yaqaan akhraja lahu bukhaari hada xadiid khaas maqruuna bisalim isagoo saalim markaa ku larhan oo isagiyo saalim baa xadiidka wada wariyey وأbي bkr بن سlayman بن أbي xatmة أنa cabd للhi بن cmر qal wxu uhi slىa bna waxaana tukiya النabiyu slى الlه عalيه وasلم alcishaai salaata alcishaa fii aakhiri xayaati noloshiisa aakhirkeedii falamaa sallama markuu salaamo naqsaday qaama waa kacay faqaala wuxu uhi ra-aytakum ka warama ay akhbiruunii leylatakum haadii habeenkiina kan ah fa ina ra'sa mi-atin boqol sannadood madaxood oo minha habeenkan ka bilaabma laa yabqaa hadhi maayo minman ciddii ka hadhi maayo huwa isagu calaa dahril ardi dhulka dushiisa jooga caawo axadun axadna ka hadhi maayo macnaa habeenkan boqol sannadood ka bilaabmaa markay dhammaadaan qof maanta nool oo habeenkaasi joogayaa ma jiro boqol sannadood caawa ka bilaabmaa markay dhammaadaan qof nool oo dhulkan dushiisa maanta nool oo dhulkan dushiisa joogayaa ma jiro ama maanta da-diisu ha yaraato ama da-diisu ha weynaato qof kasta oo caawadan aan idinla hadlayo dhulka dushiisa jooga boqol sannadood caawa ka bilaabmaa marka ay dhammaadaan noolaan maayo dhulkan dushiisa joogi maayo marka insha allah bal xadiidka fawaa'idda iyo masaa-isha laga qaadanayo dersiga berri ayaynu wax ka tilmaami wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed